الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشرك أفرتناد كتابك المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية وعن كسو جرني حجك وحياله محرمات كاها بان دحذا مريني أسادس متك اللحاد isdiyaadu اlma'kuuli baa xaaraana waxaa laga hadlayaa waxyaalihii muxaramaadka ahaayo muxaramaat اlxraam la yihah yaxrumu waxaa xaaraana bilxraami bisababi اlxraami isdiyaadu اlma'kuuli shay la cuno alberiyi ee beriga ah kan la cuno ee beriga ah kan badda ku jira maaha kan beriga ah ugaarsigiisu waa ka xaaraam qofka muxrimka ah xaj iyo cumro jooga waaye xayawaanka berigaa wey oo ma'kuulka ah aw amase mutawalidin mid dhashay minhu kaa ma'kuululberigaah iyo wa min gayrihi buu ka dhashay waxaa iska dhalay kii ma'kuulka ahaayee la cunayee beriga ahaa ee dhulka dushiisa beriga ah joogay iyo wa min hayrihi kayrkii oo mid kale oo baa iska dhalay waaye markaasna waa isku mid waaye wayaxrumu daalika arrinkaasi waa xaaraam oo ugaarsigaas iyo waxaas fil xarami xaramka dhexdiisa xaramka makiga ah calal xalaali qofka xalaasha ahta qofkaan xajna xirnayn cumrana xirnayn ee xaramka makaad jooga xataa inuu ugaarsado lama ogola isagoo xalaalan waxba xirnayn ugaarta xaramkaan ba la ogolayn ama xajkii ku jir ama cumro ku jir ama ha ku jir waaya calal xalaalikan xalaasha xalaasha waxaa looga jeedaa hadda macnaha qofka xalaalka ah xaj iyo cumro midna aan ku jirin xalaalnimada taasaa looga jeedaa wayaxrumu waxaa xaaraam ah oo qof xalaalah iyo qof muxrima labadaba waxaa xaaraamka ah qadcu nabaatilxarami xaramka nabaadkiisa jaridiisa alradbi ee qoyanaa dhirta nabaadkaa ee qoyan ee xaramka lama goyn karo waqalcuhuna waa xaaraam in la rujiyo xididada loo siibo iyana waa xaaraam waayahay mid dad leeyahay iyo mid cidno lahaynba ila alidkhira geedka idkhirka la yidhaahda mooyaane nabtun macruufun dayibo raa'ixa buu yidhi waa geed la yaqaano ur udgoon geedkaas nagaarka ah kaas baa laga soo reebaya waa iyadii cabaas yidhi nabi allow marka geedaha lama taaban karin yidhi nabi allow idkhirka nooga rib dabkaan ku shidanaa qubuuraha nuuga dhiganaa waaye lagu waxeeyaa waka ila lidkhira idkhirka mooyaane washawka wa ila shawka qodaxda mooyaane qodaxda waa la goyn karaa dhib maaha dheef maleh waaye laan dadka dhibayso oo meesha ku faaftay waa la mid waa la goyn karaa wa calafadda bahaa-imi wa ilaa calafadda bahaa-imi mooyaane bahaa-imta calafkeeda calaf waa la barta hadda waa dhexu soo baxa weligeed ba jire dadkaana waa dambe soo gaaray calaf xoolaha waxaa la calfiye wey kaasna dee xoolihii baa u baahan waa la goosan karaa wadawaa daawada mooyaane geeda daawalaa jira xaramkiiba ku yaalla waa ka goosanaysaa daawaa laga rabaa iyo wazarca dalagii kuwii raashinku ka baxay wayaxrumu waxaa xaaraama qalculxashiishi xashiishka qashka dhirta yaryar xashiishkaa rujintiisa alyaabisi engegey duuna qadci goyntiisa samaya yaa lama fujin karo geedkao dhan laa dib damba usoo bixi maya duuna qaci duuna qadci laakiin in la goosto waa la ogolya laanbaa ka goosata geesba waka waa xashiish uma idaa atlafa markuu talfiyo qofkii saydan ugaar buu talfiyey sayidkaasoo lahu milun maal leh taswiir iyo shabahaad baa u ahaatay min annacami xagga xoolaha xoolaha shabahaad buu ku leeyahay waayahay hadduu doono qofkan jaahil ha ahaado hadduu doono halma halmaalma halmaansanaado hadduu doono ha ku gafo ugaar buu dili ugaartaana xoolaha la dhaqdo geel iyo lo iyo ari shabahaad buu ku leeyahay fafiihi kaa waxaa dhexdiisa ah ugaarka uu dilay waa la mag dhabayaae ugaar baa mag laga bixinaya miluhu kan u eg oo xoolaha ah baa la bixinaya kan u eg xoolaha baa la bixinaya ugu muuqaalka dhow haddii nebiga iyo saxaabada calayhi salatu salaam iyo saxaabada radi allahu canhum naqli laga hayo shayga waxay ka xukumeen taasaa la raaci haddaan wax xukuna naqliga lahaynna laba caadil baa xukumaysa shaygan sheegeeba ugu dhow yahay waayahay wailaa haddii kale wain lam yakun hadduusan u ahaan lahu ugaarkaan milun mael maleh waayo wax la soo raray iyo waxuu shabaho maleh shimbiro yaryar iyo ayax oo kale iyo waxaa fa fiihi qiimatu qiimihiisaa la bixinaya fa fiihi dhexdiisa waxaa qiimatu hadda tusaale fa fi nacaamati gorayada badanatu nef geela la bixinaya gorayadu xoolaha kee ugu shabahdaa geela gorayou dile geel xabad geela laga qaadaya neef geela wa fii baqarilwaxshi dameer farow iyo wa ximaarihi ximaarulwaxshi ya ma lo gesiy ah ma baciid baa waxaasuna waa isku egegyihiin maxaa la bixinaya baqaratun baa la bixinaya xabad sax ayaa la bixinaya kan labna waa la bixin karaa wa fi dabyati dabataagta iyo deera iyo waxa dhexdeeda shaatu neef ar ayaa la bixinaya shaatada waa neef ariyo riyaa bay u egta yaa dabyada dabataagtaas wa fi lxamaamati qooleyda shaatu neef ar ayaa la bixinaya ida iyo riya kii loo doona hala baxsho dawacuu dilay neef ari bakaylow dilay waxar yar waxara hadda qoor dheer tahay meelaha aan waaweyneyn waayo waan hal sano gaarin ceesaana hal sano gaarin waxaasa saasaa loo qiimeynaya waaye xayawaan buu dilaa laga qaadaya xoolahan ugaarow dilay aa laga qaaday maxaa u disha dadka hadda isbaabi'inaya xayawaan waxa leeyahay maxaa u disha taasaa waxaana laga qaadaya waaye xayawaanka xaramka wayatakhayaru waa door qaadanaya qofku fi lmiliyi kan miliga ah oo ugaartaani mid la mid ah xoolaha shabaho ku leeyahay bayna dabxi milihi kaa la midkiisa inuu gowraco filxarami xaramka inuu ku gowraco soo laguma dhihin gorayadii ha keeno neef geela see loo gelayaa geeli xaramka ku gowrac iyo wuxuu door qaad u leeyahay watasaduqi inuu sadaqayso bihi kaas fiihi fi lxaram intuu xaramka ku gowraco waliba hilibka xaramkaa ku sadaqayso na waa masalo iyo wa bayna tasaduqi inuu sadaqayso bidacaamin dacaam oo biqiimati lmili miliga qiimihiisa gorayaan dilay maxay shabahdaa neef geela neef geela qiimihiisu waa imise waa intaas ha intaas soo ma aha intaas intee raashin bay goysaa intaasoo kiintaal bidacaamin oo biqiimati lmili buu markaa bixinaya raashinkii neefka geelaa goyn lahaa iyo wa siyaami haddaa hoos dhigtid waa siyaami iyo soomid buu door qaadanaya bicadadil amdaadi inta mud uu yahay intaanoo kiintaal waa intee koombo waa intaasoo koombo intaasoo koombo koombo kasa maalin haka soomo dus xoolaha bixinay waayahay wa fii maa shayga laa mila lahu milba aan lahayn kaljaraada waa ayax ayax waa bahalka ayaa yacyo wada waa isaga wadanka dhowr jeer yimid waa la arkay dadka hore aan u arki jirin waay ayax yatakhayaru wuu door qaadanaya bayna ikhraaji acaamin acaam bixintiis oo biqiimatihi ah raashin buu bixinaya waayahay oo biqiimatihi ah qiimaha ayax iyo wasiyaami iyo inuu soomo bicadadil amdaadi mudadayaalka tiradooda inuu soomo adaa u door leh wayajibu waxaa waajiba fi shajarati اlkabiirati geed weyn goynti xaramka ilaahay geed weynuu ku yaalay buu gooyi geedkaa waxaa waajibaysa baqaratun xabad saaco lahaa sanatun sana jira neef lo oo sana jira ken ayaa la leeyahay waayahay maya sanadkaas waxaa leeyahy waa maahe waa inay laba sano jidho bal sanataani taamataan hoos fiiri laba sano waa inay jidho wa fi sakiirati geed yar allatii geedaasoo hiya iyadu ka subucil kabiirati geedkii weynaa toddoba meelood meesheed u dhiganta geed yaroo gooy geedkii weynaa toddoba meelo haddii loo qabsho meeshiibaa geedkan yarleegya shaatu neef aryaa la bixinaya yatakhayaru waa door qaadanaya beyna dabxi daalika kaa gawriciis- gowricidiisa iyo watasaduqi iyo inuu sadaqayso biqiimati qiimadiisa dacaaman raashina raashin kusoo gado iyo wasiyaami soomid bicadadil amdaadi mudadyaalka tiradooda inta mud ay tahay inuu markaas waxa weye uu soomo xaramkaa lagu gowracay haddii la gowracay horta wa fii shajarati sakiirati geedda yar jiddan dhab ahaan aad ba oysa yadha geed aad u yar qiimatuhaa baa la bixinaya geedkan qiimee yatasadaqu wuxuu sadaqaysanaya biqadrihaa qadarkeeda dhacam a toban doolar baa lagu qiimaya hay tobanka doolar raashin kusoo gad boqol doolar baa lagu qiimaya kusoo gad raashin waa raashin fidrada gudaya ow yasuumu wuxuu soomaya bicadadil amdaadi mudadyaalka tiradooda inta mud raashinkaas noqon karo oo maalmood buu soomaya faslu fii mawaanici ilxaaji xajka waxyaalaha diida oo qofka ka hor istaaga wayajuusu waxaa bannaan lilaabaweyni labada aabbe aabbe iyo hooyo mid kastoo ka mid a waxaa u bannaan mancul waladi ilmaha inay u diidaan waladkaasoo khayrilmakiyi mid reer makaada kayrkiisa wi ilma ay dhaleen oo reer makaad aan ahayn inay u diidaan min alixraami inuu xirto bitadawuci xajin xaj sunno ah aw cumratin cumro sunno ah duuna alfardi faralkaas uma diidi karaan ilmahooda waxay yihi xaj sunno ah baan u socnaa ama cumro sunno ah waa u diidi karaan aadamaysa ma dhihi karaan waana inuusan reer makaad ahayn hadduu reer makaad yahay maya meel reer makaad maaha waaya walizawji zawjkana waxaa u bannaan mancu zawjati xaaskiisa inuu u diido min alfardi xaj farala iyo walmasnuuni mid sunnaaba isaga le xaqiisu waa deg deg uu ku leeyahay xaaskiisa xajkana waa taraakhi waa waa dambe lala iman karaa faral iyo sunnaba wuu u diidi karaa waayahay zawjkii ninkii gabadha qabay waayahay wuxuu yidhi walisayidi sayidkana waxaa u bannaan mancu raqiiqihi addoonkiisa inuu ka manciyo min daalika xajki aadmays faradan aw sunnatan faral iyo sunno kow doona ha ah fa in xramuu hadday iska xirtaan dadkii loo diidi lahaa biqayri dadkii in loo diida ay bannaanayd baa iska xirtay biqayri idnihim dadkii idanka laga rabay la-aantood ninkii lagama idansan gabadhii kama idansan ilmihiina waalidkii kama idansan addoonkiina sayidkii kama idansan idan la-aan taxalaluu waa xalaaloobaan hum dadkaas saddexda ah iyo wlmuxsaru wlmuxsaru in lagu cadfaa humtaan loo keena wain calaa damiiri fasli munfasi wain calaa damiiri rafci munfasil meesha ibnu maaligu lahaa waay hum iyo wlmuxsharu iyaga iyo qofka la sharay loo diiday can ilxaji iyo walcumrati xaj iyo cumro qof laga hor istaagay dowladuhu dad bay marmar ka hor istaagaan haddeer sanadka dad baa laga soo celiyey aeroboorka marka dadkaas saddexdaa iyo qofkaani waxay ku xalaaloobayaan bidabxi maa shay gowrici yujziu gudahaya fi ludxiyati udxiyada neef udxiyada gudaya ha gowracan uma alxalqi misna timaha xayrtaan maca qtiraani niyati taxalluli xalaaloobid niyadeed la xiriirsankeed bihimaa labadaas ka xiiranayaan iyo marka ay gowracayaan niyatu taxalul inay xalaaloobayaan taas fain uxsirtum fama saysara min alhadi meesha laga hadlaya wey aayadda qur-aanka waayahay waman cajaza qofkii ka tabargaba can idabxi gowraca waa awoodi waay adcama wuxuu bixi quudiyaa biqiimati shaati neef arya qiimihiis waayahay fain cajaza hadduu ka tabargabana saama waa sooma bicadadil amdaadi intii mid tiradood waraqiiqu addoonku yataxalalu isagu wuxuu ku xalaaloobayaa biniyati niyo oo macal xalqi xiirasho ah la isagun xoola ma lehe neefa gowrac meherya faqad oo keliya taasaa laga rabaa wayatacayanu waxaa caynoobaya maxalul ixsaari baa caynoobaya meesha sharidda meesha qofka lagu manciyey ha ku gowraco walaa qadaa calayhim dadkan qalla laguma laha ha dhowti laakiin qofka meesha lagu sharay hade ayroboorradaan iyo waxaan xoolama ka heli mayo diyaaradda dib uloo noqoy qofka dhahayaan hadday rabaan sida dhacday marar ay dad ku sameeyeen dee markaa waa meeshii u suuroobaysa wey waman sharada qofkii shardiya ataxallula buu shardhistay shard shard baa xiran xalaalow lifaraaqi zaadin sahayda dhammaadkeeda aw maradin xanuun yimid aw kayri daalika waxaa waxaana jaaza bannaan wuxuu yidhi waxaas xaj baan xirta ama cumru bishardi il- haddii xanuun igu yimaado meeshuu iigu yimaadaan ku xalaaloobaya bishardi haddii sahaydu iga dhammaato aan sahay waado meesha aan ku sahay waayay baan ku xalaaloobaya shardi boo xirta arrinkii hadday ku timaado meeshaasi ku xalaaloob waaya allaahumma maxilii xayثu xabastanii xadiidku waa isaga aha ilaahu xalaalowgeygu waa meesha igu xabisto wayataxallalu waa xalaaloobah man qofkii waa waajib faatahu lwuquufu istaaggii caraf ou dhaafay bidawaafin buu ku xalaaloobaya iyo wasacyin sacyi hadduusa awal sacyin iyo waxalqin xiirid oo biniyati taxalul ah xalaaloobid niyadeed qofba carafa dhaafto arday carafa dhaafta xajkii sanadkaa waa dhaaf muxuu la imaanaya dawaaf iyo sacyi iyo xalqi ayuu la imaanaya camal cumroo kale wayaqdiya waa qallaynayaa hadhowtii sanadka dambe waayahay hadduu xataa sunne u ahaa midka waktigu dhaafay carafa dhaaftay hadduu xataa sunno ahaa waa lasoo qallaynaya wa calayhi damun dushiisana dhiig baa lagu leeyahay oo ka dami tamatuci tamatuca dhiiggiisa oo kale ah ayuu bixinaya neef ariya wayadbaxuhu waana gowracaya fii xajati alqadaa'i xajka dambe markuu soo noqdo gowracaya xajkiina uu xirtay ka hor gowraci maayo wakullu damin dhiig dhammaantiis oo wajaba waajibay dhiig kasoo waajibay wajaba yejibu wakullu damin oo wajaba waajibay yejibu dabxuhu yejibu dabxuhu gowriciisaa waajiba fil xarami lagu gowraco dhiig kasoo waajibay waxaa waajiba xaramka in lagu gowraco ilaa damal ixsaari sharidda iyo cunaqabataynta dhiiggeeda maayaana qofka laga manciyey inuu soo galo xaramka loo diiday kaas xaggee meesha lagu manciyey ha ku gowraco walafdalu sida fadliga badan fi lxaji xajka fii minan fii mina mino inuu ku gowraco wey mina mina dee waxaa laga sameeyey kawaano waaweyn oo xooluhii ku xiraysan yihiin wax lagu gowraco wa fi lcumrati cumradana waxaa fiican almarwatu marwaa fadli badan fii ayi waqtin shaa xilli allaale xilligu doonoona gowracayo barqadii baase fiican laakiin hadda marwe laguma gowrici karo dee adduunku waa isbedelay mar waa masaakin soo dhex gashay iyadii iyo banaano ka sheeye waxaasoo dhan dhiig baa tiri xabad qashina lama ogolo in la dhigo iyo neef gowrac iyo waxaas iskaba dhaaf iyada wayasrifuhu waay shaqaale iyo ciidamo iyo askar baasaa isku daba maras waxa weye wax yaroo qashina qofka haduu meel dhigayan intaanu koolbokisi a loogu talagalay baa lagu ridaya waay wayasrifuhu wuxuuna u iilayaa hilibkan ilaa fuqaraai اlxarami xaramka fuqaradiisa iyo wamasaakiinihi masaakiinta xaramka saddex saddex ugu yaraan iyo dadka degan baa weliba sii fiican laakiin dadkii qurabada ahayoo yimid hadday aada u baahan yihiin laftooda waa la siin karaa baabu ludxiyati udxiyadiiba u baabiya udxiyadu waa wax ajar badan oo aada iyo aada u fiican oo waxaa weeye qofka biri ka maalin u noqonaysa faras gaadiid oo la aqbalayo udxiyadaas waxa weeyaan dee waa markaas loogu talagalay dadku inay udxiyaysaa aad bay u fiicanta reerka oo dhan bay ka gudaysaa u noqonaysaa ajir iyo khayr ma fahamti waa ka dadka miiga dhabaaba looga yaqaan neefka udxiyadaa baan qalaya dee magaalkan saas u aqoon u badnayn neef udxiya ah waaye dadka waaa laga yaaba waxyaalo kale alabaryay iyo ziyaaraad kale waxaas kaliya iska garanayaan in badanoo kamid laakiin midaan ajarka badanaysan dhabba ula socon waayo udxiya la yidhahdaa wahiya udxiyadu sunnatun oo mu'akadatun waa sunno la adkeeyey waaya ayib sunno la adkeeyey wey reerka dhanoo hal qof biilaa hadday neefkaa qashaan ajar wey la helaya walaa tajibu ma waajibayso ilaa binadri nadar mooyaane haddou nadro un bay waajib noqotaa iyo wa biqowlihi oraahdiisa uu yidhi haadihi udxiyatun isagaa yidhi neefkaani waa udxiyo ow amase wuxuu yidhi jacaltuhaa udxiyatan baan ka dhiga oo ka yeela walaa yujziu ma gudayo udxiyada ila alibilu geel iyo walbaqaru lo iyo walqanamu ari mooyaane biciid iyo goodir iyo garanuug iyo gorayo iyo sagaaro iyo hadduu dhaho waa ku udxiyaysanaya ma suuroobayso ma ansaxayso xoolaha meesha la rabaa geel iyo lo iyo ari waayahay wa afdaluhaa midda ugu fadliga badan badanatun waa geela neef geela udxiyaa ninka qalay waa nin fiican wey waayahay weliba toddoba qof bay ka gudaysaa udxiyadaas hadday wanaagsanaan lo-duna waa lamid toddoba qof bay ka gudaysaa uma baqratun neef lo-a ku xigta uma daa'inatun neef idaabaa ku xigta uma canzun ariga riyaha u dambeeya wakaa wa sabcu shiyaahin toddoba arigoo la gowraca afdalu ka fadli badan min badanatin hal neefoo geela toddoba dhiigoo la daasho toddoba neef la gowracay iyo hal dhiigoo la daasho hal neefoo geela la gowracay toddobada arigaabaa ka fiican hadduu doono midda geela ha hili badnaato yeelkeed waayahay wa afdaluhaa waxa ugu fadli badan udxiyada albaydaau midda cad neef cad baa ugu fadli badan uma asafraau midda jaalla jaallaha uma alkhabaraau midda boorboorka ah uma albalqaau midaas ku dhex jirkaado midab cad iyo midab madow bay iskugu dhex jirdhaa uma asawdaau midda wada madow uma alxamraau midda guduudan waa laga xoog badanya masalada wa sharduhaa udxiyada shardigeedu min alibli geela an yakuuna lahaa waa inuu ahaaday khamsu siniina shan sano oo taamatun buuxda neefka geelaa shan sano jiraa lagaa rabaa na bilaabaha dhakus udxiyada haddaa ka rabti shan sano waa udxiyadii wa anlaa takuuna waa inaysan ahayn neefka la gowracayo udxiyada jarbaa mid cadha leh cadho neef cadho leh wain qalal jarabu cadhadu haba yaraato cadhadu hilibka xumaysaa neefku hadduu cadho qabo hilibkiisa ebereh faa'iido ma leh ya wa min albaqri miya lo-dana iyo walmaczi riyaha sanataani taamataani laba sanoo buuxa waa inay jiraan wa min addaani idahana sanatun taamatun hal sanad idaha waa hadduusan ka hor ilka jabsan ilkaha foodaa hore ilaa haddii kale haddii mar ilkuu ka dhacan sanad bayuusan gaarina waa lagu udxiyeysan karaa mid lab iyo midna digwan iyo lax waa isku mid kan lab baaba sii hili fiican hilibka kaasaaba fiican hadduu tuman yahay dhib ma leh oo xiniyihii ka maqan yahay waanlaa takuuna waa inaysan ahayn jarbaa mid cadho leh wain qalla ljarabu cadhadu haba yaraato walaa shadiidata alcarajina waa inaysan ahayn mid dhutunteedu daran tahay neef iska dhudhutinaya lagumaa duxiyeysanaya oo dhutintiisu daranta waay walaa cajfaa mid weyn ah oon dhuux lahayn dhuuxeedu tegey lafaheedu dufan lahayn baa la yidhaahdaa taasna laguma adxiyeyso walaa majnuunatan mid waalan xoolo waa waashada naqa kuma hanuunayso geedaha ma cunayso waa waalanta isku hor ordaysaa taasna waa la mid walaa camyaa mid indhala iyana lagu udxiyeen maya walaa cawraa mid il cawaran labada indhood baa waa ili waa ilbay laada haddii la doono isha salkeedu waa joogaa midda arageedu daciifka yahay dhib ma leh midda hameenka wax arkayn dhib ma leh walaa mariidatana lagu udxiyeysan mayo waa inaysan ahayn mid jiran maradan xanuun oo yufsidu fasahaadinaya laxmahaa hilibkeeda xanuun hilibka u dhacay bay qabtaa lama rabo ma jiranta furuq iyo wax kala daran bay qabtaa malaha iyo sambab iyo moj waa laa yabiina shay-un shay waa inuusan go-in oo min uduniha dhegteeda wain qalla haba yadhahda neef fur iyo dhinac la gooyey dhegaha go-an yihiin mada aw lisaaniha carabkeeda shay ka mid oo inuusan goonayn aw darcihaa candhadeeda aw alyatihaa barideeda haduu ida yahay hal cadow ka mid oo inuusan goonayn haddii awal lagu abuuray iyadoo bilaa cadho lahayn candha lahayn ama bilaa bari baa lagu abuuray ama bilaa dabaa lagu abuuray dhib ma leh waa lagu duxiysan karaa ilahi baa sida u abuuray waayo xiniyaha iyo geesi hadday maqan yihiin dhib ma leh geesku hadduu jaban yahay dhib ma leh waayahay taasina wata walaa shay-un daahirun shay muuqda waa inuusan gonayn oo min fakidaha bowdadeeda ah haddii bahal iyo xoogaa kaa rudeen yeelkeed laakiin shay waa inaan laga goyn waa laa tadhaba jamiicu asnaaniha ilkaheeda dhammaantoodna waa inaysan tegin neef ilkihii ka dhammaadeen lama rabo waayo wuxuu yidhi waan yanwiya waa inuu niyeysto atadxiyata udxiyeysi bihaa neefkan ku udxiyeysanayo cinda dabxi marku gowracayo ow qablahu intuusan gowracin marku gowracayo udxiyo niyeysanayaa bismi illaahi allahu akbar ama ka hor ayuu niyeysanayaa neefka markuu soo saaray ama heblaayaha lasoo qabta lahaa waaya wayajibu tasaduqu sadaqaysi baa waajibaya bishayin wuxuun la sadaqayso min laxmiha hilibkeeda ka mida nayi-an xaalihi mid ceeriina qeyrin ama ceerin neefka hilibkiisa wa waqtu ludxiyati miyaan ka badi wa waqtu tadxiyati udxiyada waktigeed bacda duluuci shamsi qoraxdu intay soo baxday wey yooma naxri maalinta ciidda ee xajka la joogo wey waayahay hameenkii lama gowraco ma fiicna wa mudiyi qadri ragcatayni wa bacda mudiyi qadri ragcatayni laba ragcadood qadarkood tegiddeed iyo khudbatayni laba khudbo qadarkood tegiddeed khafiifatayni fudfudud laba ragcadood iyo laba khudbo fudud qadar laga tukado qoraxdu ha soo baxdo ha soo socoto wayamtaadu waa taagmaya waqtiga udxiyadu ilaa aakhiri ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa maalmahooda tan u dambaysa aakhirkeeda laga gaarayo maalinta koowaad oo ciidda ku xigta maalinta labaad oo kusi xigta maalinta saddexaad oo kusi xigta maalinta aakhirkeeda ilaa laga gaarayo maalintaa doonta aqali ka dhaha ciiddii keliya maaha maalinta ciid waqtigu waa ku waasa waayahay taasina wata ayb hilibka marka wuxuu yidhi wayajibu atasaduqu sadaqaysi baa waajiba bishayin min laxmiha hilibkeeda ka mida nayan xali hilibko dhan reerkii qale inuu cunaan lama ogola waa xaaraan maxaa la rabaa xuun ka mida inuu sadaqaysto isagoo ceeriinoo aan la karin qof muslim ha sii oo xora ama addoon mukaatab ha sii qofkii adiga kuu kawaanayey ama kuu googoynayey ama kuu qalayey ya inta hilibkii la kariyo la siiyey ama oodkac laga dhigayo dardareer ma ansaxa ma ma ma ma noqonaysa wixii la rabay inaa bixiso casumaad udxiyaa qalayaa dadkii casumaad baa ugu yeeray inaa hilibkii o dhan ka dhigtidna ma ansaxayso waxaa la rabaa wax ceeriinoo la baxshay in laga reebo beerkii baa lasii dhiibay iyo calooshii baa lasii dhiibayna kuma filna hilib baa la rabaa waaya in la iska gadgato udxiyada hilibkeedii lama rabo hadiyad baa loo diraa waa la sadaqeeyaa dayib taasina wataa qofku intuu xoogaa ka qaad qaato inu inta iyadoo dhan iska sadaqaystaa fiican ama saddex meelood meel cunid hawla haro inta kalena ha baxsho saddex thuluth inta ka dhigo saddex meelood meel ha cuno saddex meelood meel ha sadaqeeyo saddex meelood meel hadiyad ha uga dhigo dadka aqniyada iyo hantida leh hadduu doono meesha hadiyad looga dhigay ilaa iyaga wax lagu sadaqaysanayo dad hantiilayaaleh walaa yajuusu ma banaana baycu shayin shay gadidiis oo minhaa ka mid ah udxiyada hilibkeedii shay ka mida lama gadan karo kawaanlahana qaar inta siisid ma dhihi ka joornaatigaadii kawaanka mushqaahiddaada u qaado haragga qaado intaasoo maraya lacagta igu qali lahayd igu qali lahayd ka jaro ama u qaado lama ogolo waa in la siiyo wixii soo gaar ah haragga haddaa isku sadaqaysanaysa sii laakiin ha kama geda kadib waay adigana neefka udxiyada haraggiisa ha gadane neefka udxiyada loo qaday haraggiisa maxaa loo gadayaa waayahay wayatasadaqu waa sadaqaystaa bijamiici almanduurati tii la nadray dhammaanteed udxiyo nadara lagu lahaa ilaahay nadar ugu galay inuu udxiyo qalo hilibkeeda ma cuni karo kulli ha sadaqayso waaya taa waajibtay ilmaha ay dhashay iyana waa la gowracaya wayukrahu waxaa la karaahiyeysay an yuziila inuu suuliyo shay-an shay inuu jaro oo min shacarihi timihiisa ah aw gayrihi timaba maaha cidiyaha ka mid ah waa karaahiye fii cashri dilxija bisha dilxija la yihahdo tobankeeda hore xataa yudaxiya ilaa ka udxiyeynayo bisha dilxija ya carafo bishaan dhahno kow laga bilaabo ilaa maalinta laga gaaraya ciidda udxiyada hadduu udxiyo qalayo waa inuusan jirkiisa waxba ka goyn timana mada cidiyana mada shay yuusan taabanin oo qofkaan muxrim ahayn ama qofka hadduu muxrim ahaa xagga joogo waaba xaaraante maba goyn karaba waaye haddii laakiin dhibaato dantu hadday keento in jirkiisa qaar la gooyo maalan waajib baa lagu yeeshay tuug buu noqday gacan baaba la goynaya inuu udxiyo qalana wuu rabe kan gacanta la goynaya waana tuug dee gacantiisa waa la goynaya ama qof qaangaaro waagu yaraa aan la gudin baa hadda la goynaya jirkiisi la gudayaa udxiyadiina waa qalanayaa waana la gudayaa waay mar baa waxaa laga yaaba ilig in laga soo baxsho in loo baahday xanuun ama buraa laga goynaya waa loo ogolaanayaa dhib ma leh markaas laakiin qofka kale waa inuusan waxba goyn xataa yudaxiya ilaa ka udxiyeysanaya waayahay saasay noqonaysa faa'idat laa yajuusu walaa taqacu waaya qof nool lagama udxiyeyn karo hadduusan idnin waa cibaado waxaan qof dhintay laakiin hadduu yahay uu dardaarmay waa la ogolaa waa la ogolyahay waaya allahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab